taa waan helay oo mutaabicna waan u helay haddii bal taa aan weyno haddana sheekha sheekhiisaan u guuraynaa oon eegaynaa iyaguna dee sheekhiisa ciddii la wadaagsatee la wadaagsatay ama sheekhan waxwarintiisa uu maanta xadiidkan ka warinayo la wadaagsan jirtay ayaa bal inay inuun riwaayo xadiidkan ay wariyeen ay jirto taa haddaan helnana xadiidku fardiyadii uu kaga baxaya magacii horena waan ku idlaaqaynaa haddii bal markaa la waayana sheekha sheekhiisa ilaa saxaabigii ilaa saxaabigii haddaan weyno ayaan saxaabi kala daydaynaayo bal xadiidkan ama laftigiisa ha noqoto ama macnihiisa ha noqotee wariyey uun haddii la helana shaahid baa lagu magacaabi laakiin xadiidku fardiyadii uu ka baxayayo fardi ma noqonayo markan taabiciina weyno matni kale oo la macnaana ama la laftiyana weyno oo saxaabi kale warinayo xadiidka markaa wuxuu noqonayaa xadiid fardiya markaas bal markaa taa wey xadiidku markaas uu xadiid fardiya noqonaya oo wuxuu fardiga u jamciya oo marka labadoodii ay meesha kaba baxaan bay afraaddii imanaysaa bal taa weeye bal markaa beydkii hore tacriifkii buu inoogu sheegay haddaba arrinkan baa waxay u kala baxaan dee kolley mutaabaco taama iyo mutaabaco qaasira shaahid iyo taabicna way kala noqdaan kolley labada mutaabaca inooma sheegayo laakiin wuxuu sheegayaa shaahidka iyo taabica sida lou kala idlaaqo waxa weeyaan un xagga labada mutaabacana haddii raawiga naftiisa marka hore aan islahayn xadiidka waa la gooni noqday cidi ay ku raacdo oo sheekhiisa ay kala wariso mutaabaco taama ayaa la yidhaahaa waana ta hore hal yushaariku raawihdan dee waxa weeyaan saalikdan haddii laakiin raawigan cid kale oo aan isaga ahayn oo sheekhiisan xadiidkii ka warinaysa la waayo laakiin sheekha sheekhiisii aan arkayno cid ka wariso sheekhiisiibaa dad kale ay la wadaagsadeen markaasna mutaabaco waa la odhanaya laakiin mutaabaco qaasira weeye taas iyo waxay kasii dambeeyaaba taa iyo dabaqaad ka dambeeyaaba mutaabacadooda mid qaasira la odhanaya labadaasi waa xagga taabic mutaabacada marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala in yakun hadduu la helo la helo mujaamicun ku la kulmay oo ama waafaqay raawigaas oo ku waafaqay isaga waafaqay ama sheekhiisa ama ciddii ka sarraysayba waafaqay fi lafdi lafdiga xadiidkana ku waafaqay la helo fahwa markaa balkaasi oo waxa weeyaan dee kaa imaka waa riwaayadan dambeen helay ee waafaqay ama xadiidkaa maanta waafaqay ee kii horeen haysanay la midka noqdee waafaqay shaahidun shaahid weeye wa taabicun taabicna weeye oo shaahidna waa la yidhaahaa taabicna waa la yidhaahaa bal taas waa mid wain yakun hadduu la helo dee macnan waa xadiid kale ama mujaamicun mid isaga kii hore la kulmaya waafaqaya macnan xagga macno ahaanun ku waafaqaya la helo oon lafdi ahaan ku waafaqin fa shaahidun shaahid weeye oo shaahidun baa la odhanayaa faqad oo keliya bal beydkana aan eegnoon weliba u yar fiirsano waayo waxa dhici karta waxyaalihii horeynu soo yar aragnay inuu wax ka yar duwan yahay marka wuxuu leeyahay imaka halkan oo beydka ku sheegaya naadimku xadiidkii waxaan u helay taabic baan u helay ama xadiid kale oo dee isagii lamidaan helay oo la wariyey oo markaa fardi maaha isagii baan eegaynaan lafdi bal ma lafdi ahaan ayuu xadiidkii hore ula mid yahay xadiidkan dambe raawiga kala warinaya mise macno ahaanun buu ula mid yahay hadduu lafdiga ku waafaqsan yahay oo markii hore xadiidka raawi warinayaan haynay raawi labaad baan aragnay oo la wadaagsaday raawigii hore isna xadiidkii warinaya lafdiguna waa lafdigii markaa kaa shaahidna waa la odhan taabicna waa la odhan labadaba magacba waan ku idlaaqaynaa welibana cibaarada sida usoo dhigtay saxaabi kumuu qaydin haddii bal ninkan la wadaagsaday uu dee sheekhiisii kala wariyey ama sheekha sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii ama saxaabi kaleba xadiidkii uu noqdo laakiin lafdigii uun leh xadiidkii hore ay isku lafdi ahaayeen shaahidna waan odhanaynaa taabicna waan odhanaynaa waa ise inoo taala wain yakun macnana xadiidkan dambe ee raawiga labaad uu warinaya kii hore raacay maanta ee xadiidka riwaayadiisa ku raacay hadday xagga macnaha uun iskaga mid yihiin laakiin lafdiga aanay isku mid ahayn markaa kaa taabic la odhan hadda taasna agmuu sheegin inay isku saxaabi noqdaan iyo ma kala qaadinba inay laba saxaabi kala yihiine kol haddii macnihii uun ay iskaga mid yihiin lafdigana aanay iskaga mid ahayn iyada taas waxa la odhanayaa shaahid baa la odhanayaa oo keliye laakiin la odhan maayo kaa isaga taabic ama la odhan maayo ee shaahid unbaa magaciisa lagu gooni yeelaya bal horta marka waxa weeyaan mid weyo tan inay tay aan ogaanaa waxa weeye taabican iyo shaahidkan baa culimmadu dan keliyay ka wada leeyihiin oo markan ay doondoonayaan wax keliyay wada faa'iideeyaan oo xadiidkii ayay taqwiye u faa'iideeyaan oo waa ta aan soo aragno xadiidku markuu keli yahay in xataa magac shaadba lagu idlaaqayo magac munkar lagu idlaaqayo khaasatan raawigiisu haddaanu raawidee dabdigiisu taam yahay oo wixii uu la gooni noqdo itqaankiisan iyo xifdigiisan loo aqbalo aanu ahayn in laguba magacaabayo kolley kelinimadani waxbaa ka imanaya inkaar baa ka iman kara shuduud baa ka iman kara markay bal markaa taa ay tahay maxaa taabican uu keenaya xadiidka dee fardiyadii wixii uga iman lahaaye ama shuduud ahaa ama inkaar ahaa laguba xukumi lahaa ayaa meesha ka baxayso xadiidkii uu ku xoogoobaya oo bal markaa labadoodaba ama lafdi ha noqdeen ama isku macne isku saxaabi labadan xadiid ha laga warinayo ama laba saxaabiye arinta loola yimaadaa labadubay inoo faa'iideynayaan waa taqwiya saa daraaddeed haddii shaahid lagu magacaabo iyo haddii taabic lagu magacaabo arinku horta waa sahlan iyo waa fududaya sida xaafid ibnu xajarba kaba cabiray sharxu nukhbo uu arkay bacd alculamaa yidhi dee way ku idlaaqaan imaka taabica maxalla shaahid shaahidkana maxalla taabic arrinkuna waa sahlan yahayo waayo taqwiya looga jeedaa taasi iyada waa midoo dee labadoodaba kol haddii ta'kiid iyo xoogeynun loogaba jeedo kii aan helaana xadiidkii xoogeynayo bal markaa iyada dee taasi waxa weeye haddii midkood kii kale magaciisi lagu idlaaqa ama aan magac ahaan lagu kala soocin oon la kala farqin arrinku waa sahlan iyo dhib ma laha culimada qaarkoodna sidan dariiqan way mareen taasi waa mid arrinta kale labaadeen tahay inaan ogaanaa waxa weeye dee bal marka la eego say dee intooda badan ee qabaan ama welibana hadalkuna inoogu kala yarbaxay iyo magacyadu iyo wixii anwaacda inoogu kala soocmayso inay dee culimo kala farqiyaan jiraan oo si kale ku kala farqiyo waxay ku kala farqiyaan haddii bal matalan raawigan xadiidkii maanta cid kale la wadaagsato oo sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii ilaa saxaabigii uun ama laftii ha noqoto ay isku lafti ha noqdeen riwaayadan iyo riwaayadani ama xagga macnahun iskaga mid ha ahaadeene markaa magacan taabica iyuunbaa lagu idlaaqayaa ee shaahid la odhan maayo haddii bal matalan aynu taa weyno oo matni kalaan helay oo ama lafdigiisii leh ama macnihiisii leh ayaan helay oo saxaabi kale warinayo markaasna kaa isaga magaca shaahid ayaa lagu magacaabaya oo la siinaya ee taabic la odhan maayo bal taasna waa tafriiqada dee mashhuurka ah oo labadii nooc ay ku kala saaraan mutaabacada taamad iyo qaasiradna waa ta aan soo sheegnay laakiin arrinku waa sahlan yahayoo mid kastaba taqwiya loola yimaadayo markaa labadoodaba kii kale meeshiisa waa la dhigi karaa waa lagu idlaaqi karaa arrin kaleo iyadana meesha jirta waxa weeyo dee halkan lafdiga aan noogaba maqnayn markan aan raawi doonayno bal cid xoogaysa oo riwaayadiisii noo adkaysa inaan u helo xadiidkan la wadaagsato taabic ama shaahid taabica ama shaahidka cid kastaba riwaayadoodu uma suubato oo waxa weeyaan waa ruux dee ama rijaashii la aqbali jiray ruwaad xadiidkoodaba ah ama daciifba ah laakiin dacfigiisu dacfi dhow yahay oo dee waxa weeyaan dacfi adag aanu ahayn ayaa xadiidkiisu taqwiyo usoo badan si aan xasanka likayrigaa kusoo aragnay u xoogeyn aan uba soo badan oo bal markaa waxa weeye sidaa daraaddeed bay kaba cabiraan fulan yuctabaru bihi ama yugtabu xadiidahu lilictibaar markay ruwaadda sheegayaan midna laa yuctabaru bih ujeedada ictibaartu waa tan aan hayno xadiidkiisi waa la qoran isaga keligii xujo ma noqonayo laakiin haddii loo baahdo taabic iyo shaahid waxbuu xoogeynaya isagana waa ku xoogoobaya awqaadda qaarkeedna waxaa dhacday iyadoo labadan xadiid mid kastaaba gaar ahaantiisa labadan riwaayo aanay cumdo u ahayn labadan raawi mid kastaaba gaar ahaantiisa xujo u ahayn laakiin labadaba dacafkoodii baa dhawaayo marka laysu geeyo ayaa taabici iyo kan mutaabiciisu adigu dee mutaabici iyo mutaabici labadiiba ay is adkaynayaan oo halkii bay xuja ka soo baxaysaa si xasankii likayrigaha aan kuba soo aragno bal taasna way jirtaa kolleyna bal cibaaradiisina waa taan aragnay kitaabka uu nadminayana cibaaradiisu way ka yar awdaxsanay waayo isaga abyaada intaa kaba badnaydba oo kale oo dee waanu sheegay in mid kastaba shaahidkan awqaadda qaarkeed shaahid lagu magacaabayo taabica la yidhi oo markaa magaceed taa uu ishaarey laakiin kolley arrintiisu waa yar kala socneed xagga lafdiga iyo macna ayaanay u kala socnaanin be bal markaa intaa weeye laqbadun baan ku yar celinaya marka wuxuu hi in yakun haddii la helo kaanada taamo kaba dhigo mujaamicun waa ku isaga la kulmay bacnaa waafaqay raawigaa hore aynu lahayn hal yushaariku raawihi aw shaykhan lidaaka saaliku bal waan dabagelaynaan hubsanaynaa raawigaa inuu cid kale la wadaagsatay ruux kale raawi kale inuu la wadaagsaday haddaba haddii la helo mujaamicun ku kaa waafaqay oo isagii ama isagaa sheekhiisan kalaba wariyey ama sheekha sheekhiisa ama ciddii ka dambeysay haddii laba helo oo fi lafdi laakiin lafdiga kuba waafaqayoo xadiidkii lafdigii uu kani ku wariyey iyo lafdigii ninka kale ee riwaayadiisa aan haysanay markii hore waa isla mid oo xaggii lafdigiiba iskaga waafaqsan yihin fa huwa xadiidkaas ma dee dambe ee kii hore aan u helay isagoo inoo adkaynaya ama xoogeynayao raacay shaahidun shaahidna weeye wa taabicun taabicna weeyo shaahidna waa la yidhaha kol hadday isku lafdi yihiin taabicna waa la yidhaha inagoon xadiidka saxaabigaba xataa ku qeydin inay isku saxaabi noqdaan wain yakun haddii la helo macnaa waa xadiidun ama riwaaya ukhraa oo mujaamicatun macna weeye ama wain yakun haddii la helo oo mujaamicun mid la kulmay xadiidkaa horeo waafaqay macnan xagga macnaha uun oo xadiidkan dambe ama riwaayadan dambeen helay riwaayadii hore isku lafdi maahee waa isku macno uun fashaahidun shaahid un weeye faqad oo keliya bal markaa shaahidkii halkaasaan kaga baxaynaa kolleyna sharaxana waa ku sugantay ba amhiladii ama waa misaalkii sharx nuqba iyo taysiirkii aan ku saarayno dee sharx nuqba waase lahayn walmufradu lmudlaqu gayru maa farad oo waxa weeye walmufradu ka isagu kelidee almudlaqu ifreed fardiyadiisa laba idlaaqay inay mudlaqa tahay hayru ma oo bacna aan waxba jiha gaara lagu qeydin fardiyadiisee la idlaaqay fardi uun la odhanayaa ama qariib mudlaqa la odhanayaa hayru maa kii keyrkii weeye farada hormaray maxaa inoo hormaray dee xadiidkan isaga raawigiisa raawi kale uu aynu helay oo raacay taabic baa lagu magacaabay ama shaahid baa lagu magacaabay xadiidkaasi markaa muxuu leeyahay ama taabic ama shaahidba haddaba waa xadiidkii loo waayey cid raawigiisan raacday aan taabic lahayn shaahidna lahayn weeye kaasaa imaka waxa weeyaan uu noqonayaa hayru maa farad ee xadiidkii taabicna ma laha shaahidna ma laha markan sabrigii samayneen la nimi ikhtibaarkii maynaan helin cidba matalan lafdigan iyadnoo kala warisana maynaan helin cid macnihiisoo kala warisana maynaan helin raawigani cid kastaba lafdigan iyo macnahan uu kala gooni noqday kaa maxaa la odhanaya fardi mudlaqa la odhanaya kale lafdigan mufradna dee waxa weeyaan inta badan magaca fardi keliya idlaaqaane mufrad ma isticmaalaane dee wasankuna waa qayb kitaabkii uu dadminayana cibaaradiisaba taa ahaydoo markuu soo sheegay dhowr beyd uu ku soo sheegay taabican iyo shaahidkan iyo taa kagaba hadlay ayay cibaaradiiseed wamaa khalaa can kulli daa mafaaridu wixii umuuraha dhammaantii ka madhnaada taabicna aan lahayn shaahidna aan lahaynba mafaarid weeye macna alfardi unbaa looga jeedaa oo kaa fardi baa la odhanaya bal haddaba walmufrad lmudlaqu hayru maa farad bal taa mufradkaa mudlaqa ana dee horeynu u soo maray xukunkiiso meel weeyaane markii uu qariibka iyo casiiska iyo mashhuurka ka soo hadlayo waa ti aan soo aragnay qariibka xadiidka la odhanayo waa fardi buu ahaa mar kalena haddana shaadkii iyo munkarkii markii aan soo haynay in iyadana dee barhkood fardiye uun bay eegeen iyagoon mukhaalafaba shardiyine halkaasna fardiga waaba laga soo hadlo markaa in hadduu markuu fardigaasi mukhaalafana ay jirto waa kii shaadka la odhanayay ee qeybtii labaad aynu shalayba soo aragnay oo raawigu markuu dabdi fi ka dheer yahay oo dabdi aanu lahayn waxna uu la gooni noqdo dee bal maalan marka la eego isaga xaggiisa idqaankii iyo xifdigiiyo waxa uu ka wata oo keeni kara waxaan kelinimadan dee in layska aqbalo laysaga markaa layskaba dhaafo la yidhaha ninkani waa nin xaafido oo dee waxyaalahan kelinimada kaba imanaya isagii aamin baaban ugaba nahay la yidhaa aan wadan isna xadiidkiisa shaadna waa lagu magacaabaya fardina waa ahaa mukhaalafana mabay jirin bal markaa taasna waan soo aragnayba laakiin waxa aanu inoo soo sheegino inaan arag fardiye qeyd leh oo culimmadu kan ay fardiga nisbiga yidhaahaanoo asalkiisa xadiidku isagoon fardiba ahayn ayaa marka jiho gaara la eegee loo nisbeeyo ayuu fardi noqonayaa taas buu inoo markaa sheegi doonaayo bal saddexa baydee dambe uu kaga hadli doonaa bal xadiidka aan laakiin taabicna lahayn shaahidna aan lahayn waa kaa fardiga la odhanayo oo walmufrad lmudlaqu macnaa fardiga mudlaqiihi hayru maa kii keyrkii weeye farada macnaa sabaqa weeyaan oo dee si faradkii ceelalyadii oo kale bal martalan waxa weeyaan hormaray ee inoo soo aynu soo sheegnay labada beyd ee horeba aan ku soo aragnay oo waa ka taabica lahaa ama shaahidka lahaa wixii aan ahayn ee taabicna waaye shaahidna waaye ayaa la yidhaha fardi mudlaqa bal kii kalena halkanuu ka inooga sheego wuxuu yidhi wاlmfrad nisbiyu ma yuqayadu bihiqati wamiثlu daka baladu aw can mucayani kama can bakri liwaa'ili wanaxwi daka fadri walaysa fi aqsaami da lmuqayadi ضacfu lifardiyatiha faltaqtadi wuxuu ihi sheekhu raximah اllahu tacaala wاlmufradu mufradka halkana bimacna fardi baan leenahay weeye macnaa kii fardiga ahaa annisbiyu ee nisbiga maaha fardi mudlaqa sida cibaarada hore inooguba sugnayd ama shadriga hore fardigii dee jiha gaara marka la eege fardiyadiisu ay ka imanaysay binisbati ilaa jihatin mucayana fardi ku ahaa waxa weeye huwa isagu maa xadiid weeye yuqayadu la qaydayo bihiqatin biriwaayati hiqatin ruux hiqa riwaayadii lagu qaydayo wamilu daaka kan isagu hiqada lagu qayday waxa la mida isaguna beladu beledo de waa maa yuqayadu bibeladin beled riwaayadii ama ahla beled weeyaane riwaayadii ka lagu qaydayaana la mid weeye aw can mucayanin aw amase maa yuqayadu waxa lagu qaydayo biriwaayati can mucayanin shaksi mucayana riwaayada isaga laga warinayo lagu qaydayo taas wadalika kamaa xadiidkiiba weeye kalxadiidi almarwiyi can bakrin ninka bakri la yidhaah lagaba wariyey oo liwaa'ilin aabihii waa-ilna xadiidku riwaayadii ahaa ee u sugnaaday iyo wanaxwi daaka taa wixii la mida ee fadri ogow beydka dambe isaga waa macno ziyaadaan bal markaa muxuu halkan inoogu sheegayaa fardigii mudlaq ahaa horeynuu soo aragnay xukunkiisana waan soo ogaanay dee inuu saddexda saxiix iyo xasan iyo daaco daciifa noqon karo bal dacfigu haba badnaadeena waan soo aragnay in markaa shaad ama munkar la odhanayo iyadoon mukhaalafa jirinna waabaan soo aragnay iminka laakiin fardigii nisbiga ahaa weeye fardiga nisbiguna ficlan dee maaha surooyinka qaarkood waaba dhici karta inuu fardi mudlaqana yahay laakiin inta badan waxa weeyaan marka jihadaa la eegunbuu fardi yahaye haddaan jihadaa la ictibaarin fardiyadu ay ugaba timi fardi ma aha marka muxuu yihi saddex nooc buu inoo sheegay inu hore xataa bayqoonyadii kusoo aragnee mid nooca hore wuxuu yihi waa wixii hiqa lagu qaydo oo maxaa yidhahaan cibaaraadkooda ay kaga mid tahay xadiidka saxiixa muslim kuwa suganna way taa yidhaaheenbe iyadoo la yidhaaho lam yarwihi hiqatun ilaa fulaan xadiidkan nin hiqa oo lagu kalsoon yahay hebelun baa wariyey cibaaradu waxay tilmaamaysaa cid aan hiqa ahayn way warisay xadiidkan oo xadiidku sidaa fardi uma aho oo dad ducafiya iyaguba way wariyeen laakiin markaynu eegno nin hiqo ah hebelun baa xadiidkan wariyey bal markaa taas waa la qayday fardiyadii maxaa lagu qayday hiqa lagu qayday oo ruux hiqaa hebelun baa wariyo markaa meeshii dee cid aan hiqo ahayniba way jirtaayoo xadiidka ninkan la wadaagsatay laakiin wax hiqaadoo kaleo la wadaagsaday ma jirto xaggii marka hiqo la eego waa fardi wax warinayo isagunbaaba warinaya taasi waa mid arrinta labaadna waa iyadoo beled lagu qaydo barhkood baaba malaa dee jus yar ama jusas alifay sida dee abi daa-uud iyo ay sunanta noocana ay kuba ururiyeen bal markaa beledka sida loogu qaydayaana waa iyadoo la yidhaha xadiidkan lam yarwihi ilaa ahlu lmadiinati mithaal ahaan xadiidkan reer madiinuun baa warinaya oo cid kaloo warinaysaa ma jirto dee magaalooyinkii islaamka hee ruwaad iyo culimadna ay kala joog joogeen axaadiida badankeedu waa axaadiid mushtaraka oo magaalo kastaba cid warisay laga helayo laakiin dee axaadiidta inta badan duruqdoodu ay yar tahay ayaa kolkol ruwaadii iyaga warisay ama raawigii keela wariyay dee magaalo gaarayn dhulkiima wada joogay meel keli uu joogaa markaasay odhanayaanba tafarada bihi ahlulbasra ama ahlulmadiina xadiidkan waxaa la gooni noqday reer madiina ama reer maka reer basra haddaba taasna laba xaalay noqotaa mar waxa weeye dad tacaduday samid wax ka badan oo magaaladan ka mida wariyey ee laakiin meelun bay wada degan yihiinba taas xadiidka markaa beled ahaantan aan ku qaydnay mooye sidiisa kale markaa fardi ma aha awqaadda qaarkeedna waxaa dhacdo iskaba badan iyadoo ay leeyihiin tafarada biha ahlulbasra ay yidhaaheenbo basrana waxaa ka warinaya nin keliya yahay macnaa xadiidku waa fardi mudlaqa nin baa la gooni noqday ninkii bay beledkiisii ku qaydeen ee markaa sida kale isaga uun baaba wariyo dee waana cibaare markaa tajawus uu kuba sugan yahayoo ay yidhaaheen basi dee bal maalan imaka waxa weeye amba qabiilo dhan ayaa nin keliya wuxuu sameeyey loo tiiriya oo nin baaba wax samayn markaasaa la odhanaya reer hebel baa waxaa sameeyey meel isugumay iman may ogeyn may soo dirin ninku laakiin reerkan buu kaba dhashay waa majaasahan tanna taasoo kale oo marka leeyahy reer basra xadiidkan wariyey nin keliyana uu yahay saasoo kale ay tahay macno tajawus uu kuba sugan yahatay bal taasna iyada markaa hadday noqoto nin keliya xukumkii fardigii mudlaq ahaa buu qaadanaya kan iqada markay noqotona isna xukumkii fardiga ahaa buu qaadanaya laakiin kuwa kale iyadu way ka yardunaanayaan bal markaa taasna waa ta beledka oo beledka ama kol aanu sidiisa fardi u ahayn xadiidku walo isku magaalayin kolna shaksi keliyo beledkii kamidaba wayo fardigii mudlaq ahna waaye fardiga nisbigaana waaye bal beydka hore waa inta uu inoogu sheegay arrintan saddexaad u beydka labaad ku sheegayna waa iyadoo bal maalan shaksi mucayana xadiidka ciddii ka warisaa la qeydaya oo maxaa la odhanayaa lam yarwiya can fulan ilaa fulan macnaa ninka hebela ee xadiidkan warinayey hebelun baa ka wariyay durug kale way jirtaa oo cid kale warisay oo dad kale ay ku wariyeen laakiin markay fulan noqoto raawi keliyuu xadiidkan u leeyahy oo xadiidkan iyada hebel hebel buu kala gooni noqday waa isaga marka gaar ahaantiisa leega laakiin riwaayaad kaliya waxyaala way jiraan sabla maalan xadiidu inoo dhigan doono oo ay markaa yidhaaheen lam yarwi isaguna matiga uu ishaaray lam yarwihi can bakrin hayru waailin bay yidhaaheen oo nin bakri laydhaa ibnu waail baa xadiidka horta warinayey kaasna zuhri buu kaba warinayey waana xadiid bal maalan rasuulkii ilaahay warimadiisi wasafiya u sameeyey bacda khaybar ku tacalluqsanaa xagga hoosena uu sheegi doono in yarna aan yar taaban doono meel bal markaa xadiidkaas baa zuhri waxay leeyihiin bakri unbaa ka wariyey ee cid kaloo ka warisay ma jirto markay bakri noqotona bal me horta waxa weeyaan iyada bakri baa ka wariyey me zuhri bakri baa kaba wariye laakiin bakri markay noqoto aabihii waail hore u dhintayna bakri laakiin aabihii baan xadiidka ka warinayo maanta min riwaayat alakabir can ilasaakir bay noqon aabihii waailun baaba ka wariyey cid kaleo ka warisay ma jirto xadiidku riwaayaad kale uu leeyahay laakiin markay noqoto riwaayada bakri aabihii waailun baa wariyey waailna sufyaan ibnu cuyeyno keliyun baa ka wariyey cid kaleo ka warisay ma jirto durug kalese waa leeyahay oo zuhriyo gelaysa ama anas gelaysa waa leeyahay ee waa dariiqanun bal taasna iyadna waa ta saddexaad bal waana inta uu inoo sheegay laqbadan dib ugu yar laabmaya marka wuxuu ihi walmufradu macnaa fardigii annisbiyu nisbiga ahaa maa xadiid weeye ama waa xadiidka yuqayadu la qaydayo lagu qaydayo bihiqatin waa biriwaayati hiqatin ruux lagu kalsoonyahy riwaayadii oo laleeyahy lam yarwihi hiqatun ilaa fulan wamilu daka kaas waxana baciidna waa dee kan imankaan hayno uun dee hadalkise kol haduu goo inay hadalkii waa wax caradoo aan maxsuus ahayno wax fogoo kale iska noqde haddaba kaa laguu soo sheegay ah kaa hiqada lagu qayday waxaa la mid ah beledun beled muxuu kula mid yahay waa dee isagana waa ataqyiidu biriwaayati beledin wey qaydid la qaydayo beled riwaayadiio maxaa u amaa yuqayadu bibaled beled baa lagu qaydaya waxa la leeyahay tafarada bihi ahlu lbasra ahlu maka ahlu lmadiina ama lam yarwihi ilaa ahlu lbasra ayaaba la odhanaya kaasna la mid weeye waa fardi nisbiya un aw can mucayanin aw amase maa yuqayadu waxa la qaydayo biriwaayati can mucayanin riwaayo lagu qaydayo shaksi mucayana laga wariyey maaha ashkhaastii kale riwaayo u leeyihin laakiin shaksigan mucayankaa marka la eego ayaa la leeyahay hebelun baa ka wariyay cid kale kamay warin kama waa kalxadiidi xadiidkii almarwiyi can bakrin bakri lagaba warinayey ee liwaa'ilin aabihii waail u sugnaa oo yidhaaheenba dee lam yarwihi can bakrin ilaa waailun bakri maanta wuxun baaba xadiidkan ka wariyey waail durug kale way jirtaa laakiin dariiqa bakri isaga aabihii waailun baaba kala gooni noqday yowa naxwi daalika wixii la mid ahaa ee cibaaraadkan la mid aha ee falta fadrika garo oo wixii oga weeye bal marka xadiidkan waa halkan laamaan qabanaya xadiidka yaag waa ilwaka xagga hoosu idinku dhigtay waxaana dee koley bartankeeda sabxada un weeye cibaaradii markuu soo dhigtay lam yarwi can bakrin kayru waailin walam yarwi can waailin kayru bni cuyeynata ayaa waxaa dhacday kitaabka oo inoogu sugan wahuwa fi lkutubi sitati kutubta lixda ayuu ku sugan yahay taasna waxay ka dhigan tahay bukhaari iyo muslim inay wariyeen say asxaabu sunanba u wariyeen iyagaa kutubta lixdaa la yidhaah xadiidkana bukhaari iyo muslim ina kuma sugna way jirtaay oo dee safiya inuu rasuulku guursado iyo waliimo iyo waxyaalo ee laakiin lafdigana awlama calaa safiyata bisawiqin wa tamrin ee bakri iyo waail iyo ay sanadkiisa kuba sugan yihiin asxaabu sunan alarbac ayaa wariyey welibana abi dawud iyo tirmidiya dee ibnu maaja waa kutubtoodan bay ku wariyeen aan hayno nasaa-i kitaabkan imika aan hayno ee dee mashhuurka ee sunantiisa yar kuma warin ee sunantiisa weyn oo maanta iyadana haatan madbacaysan asunan alkubra ayuu xadiidka ku wariyey oo saddexa kale waa caadiye nasaa-i warintiisu waa asunan alkubra ama iyada bukhaari iyo muslim asal ahaan xadiidka may warin oo dee waa cibaaro asaxan doontaan bal dee waxa weeye marka la eego in waxa weeyaan bakri iyo waail oo kale waxa barhkood dee iyada sunantaba un mooyaane kumaba sugna midkood midna muslim waa ku sugan yahay ee laakiin kuma sugna bukhaari asalaan muhimna xadiidkoodan iyadu bal waa asxaabu sunan alarbacuun ee cid kalema werin dee kutubta kalena waa sida inoogaba sugan ee halkan waxay dhacday warmahayn walaysa fii aqsaami da lmuqayadi dacfun lifardiyatiha faltaqdadibu marka wuxu uhi walaysa ma ahaaninoo fii aqsaami da lmuqayadi waa da kan almuqayadi adee kan la qayday ee fardiyadiisu ay qeydka leedahay qeybihiisa kuma sugnaa dacfun dacfi la daciifinayo oo lifardiyatiha kelinimadaasun loo daciifinayo faltiqtadii dayo oo dadkii ahlucilmiga ahaa waa inaad kuba dayato halkan muxuu beydkana inoogu sheegayaa dee xadiidkan waa la qaydayo waa kan laleeya lam yarwi hiqatun ilaa fulaan ama tafarada bihi ahlu baladi kada baaba la yidhi ama lam yarwi can fulan ilaa fulan baa la yidhi fardiya jirta qeyd leh haddaba xadiidka noocana uun fardiyadani ama imika meesha jirtay qeyd kale dacfi uma keenayso dacfi meesha la odhanayo xadiidkaasi waa daciif ma jirto uga imanaya kelinimadan jaanib kale hadduu uga yimaado waa uga iman karaa dee xagga xukumkana kan la leeyahy lam yarwihi hiqatun ilaa fulan ka aan siqad ahayn ee xadiidkii la wadaagsaday hadduu ictibaar gelayana waaba roon yahay oo dee xadiidkiisi waa xadiid la qaadan karo haddaanu ictibaar lahayna xadiidkani wuxuu isu rogayaa fardigii mudlaqaa dee kaasina riwaayadiisu ictibaar ma lahe ahlulbeled kadaa baa la gooni noqday markay yidhaahaana hadduu ruux keliya yahay isna fardigii mudlaqaa buu la xukum noqonaya dee kolleyna waa ti aynu soo aragnay fardiga mudlaqee xukumkiisu inaanu wada ahayn un daciife saxiix iyo xasan iyo dee daciifba uu lahaa dacfigu haba batee bal markaa muhimku waxa weeyaanun fardiyadan un dacfi uga iman maayo intaa weeye meel kale inuu uga yimaado mooyaane fardiyadan baa dacfi uma keenayso fardiyadani laakiin dee jiha kale iyo xaytiyo kale dacfi waa uga iman karaa khaasatan kuwan aan kaa siqada lagu qeyday ahaynba dee jaanib kale waa uga iman karaa intaa wey walaysa maano fii aqsaami dalmuqayadi waa kan isagu la qayday ee fardiyadiisa la qayday qaybihiisa dacfun dacfi kuma sugna lifardiyatiha fardiyadeeda daraaddeedun dacfi uguma sugna jiha kale in uga yimaado mooye faltaqtadi wa almucalal walmudarib mucalalkii iyo mudaribkii labadooda waa jamciye khaasatan mudaribkuna waa nooc mucalalka kaba mida un waa iskhilaafkii un dee ciladu keenaysay waa qeyb markaa kaba mida mucalalkii un waanu jamciyey isagu walow dee uu kala saaran yihiin abyaad ahaan ay ku kala saaran yihiin wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala ma daahira yaslamu lakin qad jara fiihi khafiyu qaadixun liman dara يعلم بالخلاف والتفرد مع قرائن مع, مع قرائن تدل المهتدي وقد يعلون بظاهر قدح أما بظاهر قدح كالضعف والفسق وإرسال آه وقد يعلون بظاهر قدح كالضعف والفسق وإرسال رجح انت سو كغه الله معللك لبدا بيده كله وا مضربك وحول الشيخ معللك أما المعلل معللك maa xadiid weeye yaslamu nabadgelayo oo wax dee sixadiisa dhaawaca ka nabadgelaya daahiran fi daahir markaan eegno daahirkiisa sharaa-idii sixada waa kulansaday ruwaadiisani waa ruwaad iqaada tacliilku wuxuu kuba yimaadaa inu axaadiida iqaadka nin daciifa xadiidkiisii waaba daciifba tacliilku halkan uu gala axaadiida iqaad ku gelaya haddaba rijaashiisi waa rijaasha iqaadka sanadkii waa xidhiidhsan yahay cilo iyo shuduud inooga muuqataa ma jirto bal marka daahir ahaan waaba xadiid maqbuula oo nabadgalay oo fayow laakiin qad jaraa waxaa dureeray dhexdiisii xasilay oo dhacay fiihi isaga fiigiisa khafiyun wax qarsoono qaadixun kolleyna wasankaa dee waxay ahayd in la yidhaha qaadixun khafiyun wey macnaha waa cillo qaadixa oo qarsoon oo isaga markaa kuba qarsoonayd oo raggii nuqaadara kaas oo liban u sugnaaday bade cabdiqadxiga waa ciddii soo saaraysaye waxa weeyaan maya madee ciladaasi ay uba muuqatay daharat tilka alcila ama dahara tilka dalika alqaadix liman shaksi dara isagoo aqoon leh naaqid ah xaadiq ah oo dee kii caalimkaa ee horeba sidaan usoo ogaanay cilada culimadii xufaadda ahayd ee xadiisiyada markaa ehelkeedii aimadiisa ayd kamay wada hadleen in gaara unba aqoontaa lahayd waayo waa wax aada u qarsoon aada u qaamida haddaba kuwaasuu ishaaraya waa cidda bal markaa waxaan haleelaysa cidda umuurahan soo saaraysa waa cidda macrifadaa ziyaadadaa iyo naqdigaa iyo fahmadaa aada iyo aada u dheeriya fiiradaa lahayd dee aqoontiya badan ee cilmiga iyo itilaaca riwaayaadka ay u leeyihinna ay jirtay kaasba weeye bal kaas baa la yidhaah tacriifkii intaas buu kaba dhigay oo adigu waxa weeyaan un waa xadiidun daahiruhu salaama udilica fiihi bacda taftiishi calaa qaadix waa cibaaro aada u dhow waa xadiid daahirkiisa sare uu ahaa inuu fayow yahay uu xadiid maqbuulo yahay oo dee markaynu eegnay inagu aynu aqoonteennii aynu bal u lahayn asaaniid iyo umuura aynu isu geysano ruwaaddiina nin la daciifiye kuma aragno sanadkiina inqidaac inooga muuqdaa ma jiro ama inqidaac meeshii ma jiro dee wax kaloo aynu aragnaa ma jirto sharaa'iddii sixada daahiraan waaba kulansay ama sharaaidii qabuulka sharaa'iddii qabuulka laakiin bacda taftiish taftiishkuna wuxuu imanayaa siday noo soo socoto riwaayaadkii xadiidkani lahaa iyo ciddii warisay baa mid mid loo eegayaa la isu geynaya la eegayaa muwaafaqadooda iyo mukhaalafadooda la eegayaa markaasaa wax qaadixa oo xadiidkii saxadiisii waxyeelayo qarsoonaa ayaa la helayaa kaas baa la yidhaha mucallal ama de la yidhaha da wuxuu hi maa xadii mucalalku maa xadiid weeye yaslamu badbaadaya oo fayoobaanaya waxyeelo ka fayoobaanaya daahiran waa fi daahir laakiin qad jaraa fiihi waxaa dhexdiisa socday dhacay xasilay khafiyun ku qarsoon oo malaa dushana dee xabataalehada waa khafiyuna waa hoose way hagaagsantahe khafiyun oo qaadixun dhaawaca macnaa waa cilatun qaadixatun oo khafiya waa cilo waxyeelaysa xadiidka saxadiisii aqbalkiisii dhaawacaysa oo qarsoon ayaa dhacday oo liman dara macnaha oo dee yadharu u muuqanayana kaasi liman dara ciddii aqoonta lahayd macrifada lahayd halkan dee imaamka ide kuba ahaa ama dee naaqidka muxaqiqa ayuu uba muuqanaya seetaa lagu ogaanaya wuxuu uhi yuclamu bilkhilaafi watafarudi maca qaraa-inin tadullu lmuhtadi yuclamu waxa lagu ogaanayaa arinka oo ciladan lagu gaadhayaa lagu haleelayaa laguna soo saarayaa waxaan dee qaadixa ah waxaa lagu ogaanayaa bilkhilaafi khilaaf baa lagu ogaanaya khilaafka halkani waa dee waxa weyaan ikhtilaafkii ama mukhaalafadii iyo watafarudi kelinimo uu raawigani la gooni noqday waxaan isagoo dadkii kalena kuba khilaafay maca qaraa-ina maca wujuudi qaraa-ina qaraa-in iyo calaamaad ama amaaraad kale oo la helayo oo dee jirtaa iyaday la jirta taas oo tadullu tusaysa almuhtadiya kii hanuunaye halkan kuba hanuunaya ee dee naaqidka ahaa ciladii qarsoonayd oo dee tusaysa taas baa lagu ogaanaya wuxuu imaamkii ibnu madiine yidhi albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam yatabayan khada-u baabka ama mowduuca haddaan duruqdiisiiyo riwaayaadkiisii oo dhan laysu wada keenin khada-a dhacay ma muuqanayo khada-a jira ciladna waa tay culimmadu ku soo saaraan waana tan uu inoo sheegayo wuxuu leeyahay maxaa lagu ogaanayaa khilaaf oo macnaha khilaafku waxa uu u jeedaa oo imanka halkan ruwaaddii xadiidkan warinaysay ayaa si ay ku wariyeen baa lasoo wada ururinayaa markaasaa la ogaanayaa raawi ruwaaddiisii ka midi inuu dadkii kale ee xadiidka la wadaagsaday ee ka raajaxsanaa ama xifdi ziyaadaha kaga raajaxsanaadeen ama cadad badan ha kaba raajaxsanaadeen ama iyagoo isku xifdiya sheekhan ay maanta wax ka wada wariyeen xagga mulaasamada dee nina waa nin ayaamo un la joogay ama waktiyo kooban nina waa nin xadiidkiisii aad u yaqaan haddaba laba nin oo isku xifdiyaba laakiin xadiidkiisii buu aad u yaqaanaayo muddo dheer buu la joogi jiro marka xadiidkiisa uga aqoon badan yahay ninka kale xadiidkiisa waana isku khilaafsan yihin si ay kuba wariyaan ama taa haba noqotee mukhaalafadee raawigiisa cid saasa khilaafayo marka mukhaalafa hadday jirto dee kolley tafarudkana waa imanayaayo kelinimo oo dee isagii waa la gooni noqday wejkan si kale lagu wariyay xadiidkii dadkii kale ay kuba wariyeen waxaana muuqatay markaa qaladku inuu isaga xaggiisa ka dhacay waana had iyo goorna tacliilku wuxuu ku yimaada axaadiida hiqaadka bal taas baa lagu ogaanaya iyo dee amaaraad kale oo ninkii xaafidka ah ee naaqidka ah ee umuurahan idilaaca weyn u lahaa amaaraad iyo calaamaad kaleu haleelayo oo uu ku garanayo wixii jiray oo bal maalan xadiid baaba daahirkiisu muxua inuu marfuuc yahay saasuu inoogu soo gaadhay waan aragno dee wax cillo oon ku aragno iyo wax keenaya imika aynu dacfi inooma muuqato laakiin markii duruqdiisii xadiidkii la tatabucay ayaa la ogaadayba xadiidkan asalkiisu inuu mowquuf ahaa rafcigani waham yahay raawi ka dhacay qalad raawi ka dhaca yahay waayo ruwaadii kale iyo intii kale iyo riwaayaadkii kale u yimi taa kumaba sugna markaasaa maxaa la xukumaya inuu xadiidkani mowquuf yahayba ama xadiid mawsuul aha daahir ahaan ayaa marka ruwaaddiisii la tatabucaye riwaayaadkiisiiee laysu wada muqaaraneeyaa la arkayaa inay dee irsaalkani waham raawi tahaye mawsuulnimadani asalkiisu xadiidkan mursal ba ahaa mursal dee markaasoo saxaabigan la magacaabay xataa umuurahani waham ay yihiin ama xadiidkani xadiid kale dhex galay oo kale umuuro adigu taas ayaa lagu ogaanayaa tatabuca iyo jamcintan iyo duruqda isueengi isugeynteeda iyo muqaaranadeena kaba dhalanaysa taasaa lagu ogaan buuhi intaasaan ubeydka inoogu sheego wuxu uhi culama waa la ogaanayaa bilkhilaafi ay mukhaalafadii raawi uu cid kaloo ka mudan kuba khilaafayay iyo wa tafarudi kelinimo uu raawideesan uu kulaba gooni noqdo cid ku raacday aanu jirin maca qaraa-ina maca wujuudi qaraa-ina qaraa-in iyo amaaraad weeye waa jamcu qariinatine dee kolley qaraa-ininna waxaa loo kasriyay un waa wasanka daraaddeede de waa isma layansarife qaraa-in iyo calaamaad iyo amaaraad kale oo jira iyadoy taa raacayso oo tadulu tusaysa tilmaamaysa almuhtadiya ninkii hanuunayay meeshan daalacanayay wixii jirayba wey bal taasi waa ciladii marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waqad yuciluuna inay cileeyaan baa la arkaa bidaahirin waa amar daahir oo qadaxa xadiidka sixadiisa waxyeelaya wadalika kadacfi raawiga dacfigiisii weeye walfisqi raawiga fisqinimadiisii weeye wa irsaalin irsaalba weeye rajaxa raajax noqday oo markaa maxay tahay waxaynu ay cilada yidhaahaan ciladu waa shay qarsoon oo xadiidka kuba sugan oo sixadiisana waxyeelaysa baxigan iyo isugeyntan iyo taftiishkan baa lagu ogaanaya taasi waa cilo marka ay tahay cilada istilaaxigana waa taa weeye laakiin awqaadda qaarkeed oo kutubta cilal iyo keyrkeedba lagu arkayo shay iska daahira oo maaha ninkii xaafidka ahay ninkii bal aqoonun iyo ilmaam fannigan u lahaa uu garan kara markaasba ayay kolkol wax ku cileeyaan oo xadiidkii inta yidhahaan ciluu leeyahy ayay sheegayaan raawigiisa dacfiga raawigiisa dacfiguna waa amar daahira ama fisqi ha uga yimaado ama dacfi kaloo jaanib kale xifdi xumoba ha ugaba yimaado waxaaba dhici karta xadiid dein irsaal caadi oo daahira oo ayaabay kolkol odhanayaan xadiidkan ciladiisi waa taas oo kale bal umuurahaasna kolkol oo ujeedadu cilo aan qarsoonayn ee daahiro ah ayay kolkol wax ku cileeyaan taasna laa mushaaxata fi listilaax oo markaan cilo eegno dee luq ahaan laakiin tan istilaaxa markaan eegno cilada khafiyada unbay tan mucalalka kaba dhigaan ama cilada daahiradii dee xadiidka sabaway gelaysaaba oo kale ama ciladan iyada khafiyadii waa xadiid asalkiisu mawsuul ahaa oo irsaalkiisi buluuq almaraamna meelaa xaafid hadiyo goor cilooyinkan waa ishaaraaye dee kolkol uu leeyahay in de waa ucila bilwaqfiyo waa ucila bilirsaaliyo waa dee ujeedadiisa iyo waxyaalaha uu tilmaamayo xadiidkan uu leeyahy waa ucila bilwaqfi martinga waxa yaalla isagoo marfuuca ayaa yaal kan uu leeyahy waa ucila bilirsaal ama hebel baa irsaalka raajax yeelana martinga saxaabi baa magacaaban oo jira ee dee meeshii waxa weeyaan waa bal ama ciladii ha noqoto wax raajaxa oo dee la aqbalo ama dee awqaada qaarkeed haba cileeya intii kale ha kuba khilaaftee waa umuurahan tuu ishaaraya bal intaa weeyaan oo kolkol shay iska daahira ayay ku cileeyaan beydkuna waa intaa wax weyn maaha bal safxada hore intaan ka gudbin in wuxuu sheegayaa cilada isnaadka dhacday kolkol inaanay waxba yeelin matnigii oo bal maalan ciladu kolkaa isnaadka dhacda kol matnigay wax yeesha dee say sanadkaba wuxuu yeeshay kolna matnigii dee inta badan ciladani waa cilo sanadkun kuba koobanee matnigu kulli calaa kulli xaalin saxiix buu noqonaya marka mihaal dee kolley kutubtii horeba aan kuba soo haynay oo xadiidkii albayicani bilkhiyaar ba ahaa ayuu xag hoose dhigtay lakiin anigu wax kalumaan uga jeedaa cibaaro yar sixitaankee waa haamishka wuxuu qabtay eega faqad saraxa nuqaadu biana yaclaa garida washadda horta halkaa daalun weeyo taas iyadu dee madbacadday u dhacday shadda bidalika can saa'iri asxaabi thawri ee shadda maahae waa daalkii mucjamada ahaa marka muxuu leeyahay xaafid ibnu xajar buu taqriib ka soo naqliyey taqriibna waa kitaabkiisan macruufkaee mashhuurka ah yacla bnu cubayd hiqatun ila fi xadiidihi can thawriyi taas waa cibaaradii xaafid waana hadal uu leeyahay dee ibnu maciin walow riwaayo uu tawhiiqiyey si guudna ay u jirto fa fiihi leyn markuu thawri ka warinaya yar dabacsanaan baa riwaayadiisa jirta laakiin cibaaradaa eegta ninkani thawri yacla bnu cubayd wuxuu ka warinayaa thawri thawrina camr bnu dinaar camr bnu dinaarna xadiidku waa cabdillahi bnu dinaare cabdillahi bnu cumar ayuu kaba warinayaa maxaana cibaaradu ay tahay min kibaari taabiciin taabiciinta rogoodii waaweynaa oo raggii asxaabta intooda badan laba kulmay waana cibaaro khada maxa weeye cibaarada xafid bnu xajare taqriibna waxay dee halkani waa khada dee qalad adag weeyaane waa saxanaysaan oo ninkani taabicina maaha bal dee mid yar iyo mid weyn taabic asal ahaan maaha atbaacu taabiciinta intoodii hore oo dhan iyo kuwoodii dhexetoona kaba mid maahe cibaarada xaafid waxay ahayd min kibaari taasica isagu lafdiga taabic iyo taabiciin iyo maba sheegina min kibaari taasica laakiin istilaax buu leeyo kitaabkiisan taqriib labayo toban dabaqu ruwaadda kaba dhigaayo dabaqada koowaad waa saxaabadiiyo iskabadaa marka labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaadna waa taabiciintii si ay u kala waawen yihiinba lixaadna waa dabaqa dhexo oo dhab ahaan waa atbaacu taabiciintii bay kama mid tahay laakiin mucaasaro marka la eegay sikaaru taabiciin uu kala mid dhigaa marka toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaadna atbaacu taabiciintii weeye marka waad qolada sagaalaad buu kaba cabiray raggoodii ugu waaweynaayo taa macnaheedu waxa weeye atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa weeye macnaa dabaqadii atbaacu taabiciinta ayuu raggii ugu yaryaray waa dabaqada uu shaaficiya uu isaga kuba kuba tiriyo ama shaaficiba uu kaba dhigo ra-su dabaqati taasica walow taasi dee nadar uu ku suganyo weli horta dee anuga xasba dilaaci weli maan arag shaafici oo taabici kaba warinaya kutubu taraajimna weli magac saasa kamaba helin oo iyadoo taabici wax ka warinayo nin taabici wax kaba warinayo bal waxa weeye ninkana shaafici hadduu doona kaba geeri dambeeye laakiin aad buu ugaba weynaaye muhimku waxa weeyaan cibaaradana min kibaari taabiciin waa cibaaro khada lamana odhan karo min kibaari atbaaci taabiciin oo kuwaasi waa imaam malik iyo dabaqadoodii isagu dabaqadaas buu kuwoodii ugu yaryaraayahayo cibaarada sawaabkii waxay ahaan lahayd haddii cibaaradii xaafid la dhigana min min kibaari taasica haddii dee iyadii la bedelana sidan uu bedelayna min dabaqati siqaari ama min siqaari atbaaci taabiciin bay ahaan lahayd ee bal cibaaradaas waa taa taabici maaha ninkani kumana dhowaa mudaribun maa fiihi raawin mukhtalif يختلف فصاعدا دون ترجح عرف وهو مؤذن بضعف مضرب فيه من إسناد ومتن فاجتنبه wuxuu الشheekh رaحimه الlaه taعaalى mضarب mضarب kuwa inooga bila mضarب mضarب xadiidka lagu magacaabaa magacan le ma xadiid weeye فiih isaga dhexdiisa waa sanadkiisaba raawin raawi uu ku sugan yahay raawigaasoo yakhtalifu markaa iskhilaafayo oo xagga riwaayadii xadiidka isku khilaafayo kolna sibuu ku wariyey kolna sidaasi ka duwan ayuu kuba wariyey iyo fasaacidan wax raawi ka sii badan oo ujeedadu iskhilaafkani wuxuu kaba dhacayaaba laba raawiya wax ka badan oo jamaacaaba xadiidkii warisay qola sibay xadiidkii ku wariyeen sanadkii ama matigii kuwana si kaleo ka duwan oo ka hor imanaysa oo tii khilaafsan oon lala jamcin karahayn ayay kuba wariyeen duuna tarajuxin raajaxnimo dee bal maalan riwaaya ay raajax noqoto oy ta kale ka raajax noqoto oo curifa la ogayay iyadoonay jirin bal kaas baa lagu magacaabaa mudarib mudaribka dee kolley tacriifkiisu in badan baan soo aragnay bal markaa mudaribna si inoogu tacriifiyo waxa weeyaan waa xadiidka bal markaa ama sanadkii ama matnigii dee awjuh kala duwan oo iskhilaafsan lagu wariyey haddaba cidda awjuuhda kala duwan ee iskhilaafsan ku warinaysaa kol raawi keliya noqotaa xaggiisuu isaguba kaba cabiray oo raawi baa kol si ku warinaya marna si labaad oo lala jamcin kara intii hore ayuu kuba wariyey taasi iyadu waa midoo iskhilaafku waa raawi keliya xaggiibu kaba dhacaya ama fasaacidan oo raawi wax ka badan laba ama saddex ama cadad ruwaad oo xadiidkani lahaa wariyo wadaagsaday ayaa isku khilaafaya xadiidka riwaayadiisii ama sanad ahaan ama matni ahaan horta taa weeye laba shardi oo kalea markaa loo baahnaanayaa si mudarib loogu xukumo shardi waxa weeye kan uu inoo dhigtay oo ah labadan riwaayo ama labadan wejiyo waxa ka badanee xadiidkii lagu wariyey way issiman yihiinoo midkood ma raajax yeeli karno dee awjuh awjuh mwaj min awjuh tarjiix kaba mida ta kale oo riwaayana mid kaan kama raajaxina waa laba riwaayo oo siman tacadul baa jira arrinta kale jirteenu halkan uu kaba aamusayna waxa weeye inaan la jamcin karahayn oo haddii bal xadiidkii la jamcin karayo ama riwaayaadkii la isu geyn karayo iyada dee khalaas waa lagu wada camal faliyo icmaalu daliileyna awlaa min ilqaa'i axadihimaa taas waay haddaan la jamcin karahayn oon kala raajax yeeli karayno ta raajaxadaan qaadanayna ta kalena ama shaad bay noqon ama munkar ta amarjuuxadna noocii hore ayay noqonaysaa noocan way kaba baxaysaa ama shaad ama munkar bay noqonoo raajaxadii baa la qaadan ee lama jamcin karayo lamana kala raajax yeeli karayo way simayin markaasaa waxaa la odhanayaa mudarib waa ku isbaranbaray iskhilaafay dee waxaana waana daciifba sababta loo daciifinaya isagaa inoo sheegi doona intaa mudaribun xadiidka isaga mudarib lagu magacaabayaa maa xadiid weeye fiihi isaga dhexdiisa raawin raawi uu ku sugan yahay yakhtalifu iskhilaafayo oo macnaha isagu waxa weeye marna sibuu ku warin marna wej kaloo kii hore khilaafsan iyo fa saacidan fadahaba alcadadu xaala kownihi saacidan iyo wax intaa raawi kaba sii badanoo jamaacadii warisay baa mid kastaaba wej kii kale ka duwan siduu kuba wariyey ayay kuba warinayaanba duuna tarajuuxin raajaxnimo ay riwaaya raajax noqoto ama wej raajax noqdo oo wejka kale uu ka raajax noqdo curifa laogaya iyadoonu jirin dee iyadna wa duuna jamcin ama imkaani jamcin jamcin la jamciyo suurtagelkeedna aanay jirin wahuwa haddaba mudaribku mudinun wuxuu ku ogeysiinayaa weeye tilmaamaya oo mushcir waa muclim bidacfi ma kii daciifnimadii udriba fiihi laysku baraanbaray dhexdiisa laysku khilkhilaafay ee isgalgalashadan iyo de markaa iskhilaafkani uu dhexdiisa dhacay daciifnimadii buu tilmaamaya ujeedadu xadiidkani xataa raggani xufaadba haba ahaadeene xadiidka tani lama soo xifdiin weeye meeshii sidiisii looma soo qaban sidiisii looma soo dabdin saa daraaddeed wuxuu tilmaamayaa kaas daciifnimadiisa haddaba ma duriba fiihi oo min isnaadin isnaad ah maadii buu bayaan u yahay waxaan dee idiraabku dhacay kol sanadkuu noqon kol matniguu noqon xagga hoosena mihaalo waayay jiraanba bal markaa ma duriba fiihi oo min isnaadin isnaada waxaa idiraabku dhexdiisa dhacay wa matn aw matn amase matniya ee fajtanib kaba dheerow oo wuxuu taasi tilmaamaysaa wixii inuu yahay waxaan la dabdin sidaa daraaddeed waa xadiid daciifa bal dacfigiisu waa anwaacaha uu adagayay waana qeyb mucalalkii kaba mid ah bal markaas waxa weeye taas deeto taa ogow oo kaba dheero weye wahuwa mudinun bidacfi madurib fiihi oo min isnaadin ah waxaa lagu idiraabku dhexdiisa dhacay wamatn aw matn ee fajtanib dheero weye المدرج كلام راو بالحديث اتصل والله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا almudraju mudrajkii ayuu mabxadkiisii kan yahay kalaamu raawin bilxadiidi اtasala duna bayaani mudraju waltusjila idkhaalu bacdi اlmatni fi aakhara in yakhtalif sanad in yakhtalif isanad mudrajan sukin bal mudrajaadkii ama mudrajkii ayuu maxalkiisii kan yahay marka isagoo inoo tacriifinayo mudrajkana wuxuu ihi naadimku kalaamu raawin raawi hadalkii oo itasala la xidhiidhay raawigaasi ama saxaabi ha noqdo ama keyrkii haba ahaadee la xidhiidhay bilxadiidi xadiidkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh marfuuca ahaa iyadoo inna aan la kala soocinoo wax lagu kala garto inuu dee lagu garto kalaam aan xadiidka ayn kalaamkani inuu yahay aanay meesha jirin oo sida qaa'ilkiisii oo la yidhaah qaala fulaan oo kale markaa xadiidkiisaa loo raaciyo duuna bayaanin waa caddayn la-aan iyo faslin la-aan taas oo la xidhiidhsaday xadiidkii rasuulku mudrajun kaasi isagu waxa weeye mudraj weeye oo mudraj baa lagu magacaabay idraajna xagga luqada carbeed dee waa idraajku waa idkhaalu shay fii shay un waa gelin wax la geliyo ama shay la dhexgeliyo weeye oo iminka xadiidkiibaa waxaan isagii ka mid ahayn oo kalaam ama raawi leeyahay ama saxaabiyaalaad ama cid ka sokaysabe ayaa xadiidkii raacaya wax markaa caddayna ama dee faslin aan la kala fasliyeyna maba jirto oo haddii iyadoo uu raacayba qaa'ilkiisii la sheego qaala fulan la yidhaah iyada taa muderaj la odhan maayo dee waa kan qadarkii marfuuca ahaa iyo qadarkii kalaamka dadka kale ahaa waa la kala gooyo waa la kala soocay ee waa la xidhiidhiyey ama markaa xagga horeha ka gala ama dhex ama aakhir suu sheegi doonee kaa waxaa lagu magacaabaa waa mudrajo waa almudraju fiihi ayuu markaa noocu noqonayaa dee xarafkii unbaa imaka meesha ka maqan waa kii dhexdiisa wax la geliyey ee waxaan isaga ka mid ahayn la raaciyey ee lagu daray kaas buu mudrajku noqonayaa oo markaa almudraj macnaha waa almudraju fiihi waa kii isaga dhexdiisa ama isagii waxaan isaga ka mid ahayn uu raacay ee la raaciyey la dhexgeliyey kalaamu raawin markaa raawi hadalkii oo markaas itasala la xidhiidhay kalaamkaasi bilxadiidi xadiidka la xidhiidhay alifta waa liladlaqoone duuna bayaanin caddayn la-aanteed la caddeeyey oo intan mudrajkaa mudraju fiihigii kala sooc laga laga soocay oo qaa'ilkii yidhi lagu kala soocay iyadoonay jirin kaasi mudrajun mudraj weeyo cinda almuxadisiin agtooda mudraj baa la yidhaah waa xaddii markaa intani intaa uu inoo tacriifiyey markaa wuxuu uhi waltustil idlaaqo adigu idraajkan waxba waxa weeyaan ha qaydin oo xadiidka awalkiisa ha ku qaydin ama dhexdiisa ama aakhirkiise mudrajka iska idlaaqo macnaa waxa weeyaan hadduu xadiidka xaggiisa hore wax raacaanna mudrajkii waa la odhan haddii dhexda ay ku jiraanna waxaan markaa aan kalaamkii rasuulka ka mid ahayna mudraj waa la odhanayaa haddii inta badan weeyaane xagga dambe ay wax ka raacaan iyadoon la kala faslinna mudraj waa la odhanayaa ee adigu bal markaa adigoon qaydin wixii kalaam aan rasuulka ilaahay kalaamkii ahaynba uu la xidhiidhay iyadoon laga faslinba mudraj leh tan buu u wadaa waltustil oo dee waxaa luqada la idhah dee imika asjala alkalaama haddii la idhah bimacnaa arsalahu wey hadalkii waa sii daayay umuu qaydin oo haddii la idhah dee kalaamun mustil macnaa waa kalaam mudlaq ah oon ina wax qayda lahayna ma ruuxu iska hadlay uunu iska sii daayo haanu ina wax daabid iyo wax qayda uu ku qayday aanu jirin bal markaa ujeedadiisuna markaa intan waa dee halkii ay culimmadu sheegayeen ay lahayn dee awalkana wuu noqdo aakhirka in markaa wasadka walow aakhirku u badan yahay awalkuna uu naadirsan yahay uu yar yahay bal taas buu intan ama cibaaradiisan inooguba ishaaraya adugu bal markaa shaksigan dee waxa weeyaan cilmigan eegaya ee iska idlaaq oo mudrajkii markaas waltusila bal haddaba markaa qeybihii uu lahaa ayuu halkan inooga sheegayaa markaa horta mudrajku marka hore dee si guud laba qeybood buu u kala baxaa midi waa almudraju fi lmatni oo waa matnigiisii ayaan waxaan ka mid ahayn la raaciyey midna waa mudrajulisnaad oo waa kaa isnaadkiisii adigu bal idraajku uu galay kii bal markaa matnigiisa uu galay markaa idraajku waa kan uu imika inoo sheegay beydkan uu inoogu sheegay weeye oo xadiidka aan dee wax alfaadii ruwaadda wax ka midiun ay laba xidhiidho intii marfuuca ahayd iyadoo wax ka faslinaya ay jirin baa mudraj la yidhaha markaa idraajkaaji waa idraaj matni kolleyna dee amhila cadiida ayuu iskaba leeyahay culimmadii qaar waaweynaada kutub bay kuba khaas yeeleen noocan oo dee khadiib baaba kama mid ahaa filaya kitaabkiisa waa lahaya alfaslu liwasli kitaabu kuba magacaabay xaafidnu xajar baa kitaabkiisa dib u tahdiibiyey waxyaalo badan oo aada u badanna kuba kordhiya ama intii u ahaayo in ka badanba oo ku magacaabay taqriib lmanhaj bitartiib lmudraje laakiin kitaabka xaafid lama hayo oo dee wax laga hayaa ma jirto makhduudkiisii suyuudi baa bal markaa almadraj ila lmudraj waa kolley kitaabka xaafid buu talkhiis u ahaa asaaniiddii uu sheegayo wixii oo dhan buu wada gooyey kolley waxna bal kaasoo isaga ritaa suyuudina waa wax la hayo bal markaa in waa amnuuc dee kol haddii kutub gaara lagu ururiyeyna arintu idraajku ma yara axaadiidta aan dee waxaan iyada ka mid ahayn u raacay laakiin awalka yidhaahaan aada buu naadir u yahay wasadkuna waa ku xigayaa aakhirkana badan waxyaalaha wasadka dhaca waxaa kaa mid a umuuraha loola yimaado tafsiir kelimo adag oo xadiidka kuba sugnayd oo sida xadiidkii badulwaxyi aan kuba soo marray ee caaisho xadiidkeedba ahaa أول ما بدأ به الوحي taas rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلاaم عalيه الرؤya الصاadقة ama صاaلحة waxaa kuba jiray وakaana yataxanaثu wahwa tacabuda an layaaliya marka intaa wahwa tacabuda xadiidka bartankiisa ku jirta lafdigan yataxanaثu waa kalaamkii caaisha anlayaaliyana dee waaba darfigiisii waa kalaamkeedii intan wahwa tacabuduna waa tafsiir taxanuskan laguma fasirayo dee imika laga fahmayo lafdigan ficilka ah dee masarkiisiba markaa la fasirayo haddaba intaas adar mudrajo oo loola yimi tafsiir shay qariiba walibana dee way yar tacadudeenoo ama umuuraha tafsiir qariiba loola yimaada iyadna axaadiida way ku soo araarooreen kalaamkana zuhri baa tafsiirkana labay culimmadu yidhaahaan bal markaa saas oo kalena dhexda waa u gelaya akhirkana aad buu u badan yahayba bal kaas baa horta mudraj laydha waxyaalaha lagu inta badan culimmadu u adeegsadaan garashadiisana hadday riwaaya isagoo mudraja uu xadiidkii kuba sugan yahay oo riwaayo labaad xadiidkii ay timaado qadarkii la kala gooyey oo la kala soocay oo qaa'ilkiisii la sheegay taas waa wax daliil lagu garanayo idraajkii lagu garanayo oo waxyaalaha idraajka lagu garto haddii nin imaamo muطalicoo dee xufada waaweyn oo kale ka midi uu dhahamaya intani xadiidkii ka mid maaha bal oo markaa waa mudrajna yihiinaan dee dariiqadaa iyo riwaayadaa kaleba helinbe taasna waa dariiq laguba garto waxaa kaloo lagu gartaa haddii kalaamkan maanta xadiidkii la socda aanay suurtagal ahayn rasuulku inuu yidhaaho salawaat ullaahi wasalaamu calayh se xadiid bukhaari kuba suganoo lilcabdi lmamluuki ajraani markaasaa waxaa la socotay un waladii nafsii biyadih lowla ljihaadu markaa dee wabiru ummi lowla ljihaadu fii sabiilah wabiru ummi la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk dee hadalkan oo kale rasuulka ilaahay iyadoo uu dadkao dhan ba rabbi kaba fadilay uu risaaladiisii iyo nutanka kaba fadilay inuu addoonnimo inuu kuba dhinto ama addoon ahaado uu ku tamaniyaa waa waxa aan dee jirin ama mustaxiila kaas kalena xadiidkaaba daliil la socdaa kaleo beriga hooyaday haddaanu jirin oo dee aanan khidmada markaa sayidka ka haleeleen ta xadiidka iyadna laba socotaa rasuulka hooyaba umay nooleen waqtigaas ee waa kalaam abi hureyre oo xadiidkii raacay oo kale bal taasna iyadoo kalaamka ay suurtagal aanayhan rasuulku in idhaahana waa laguba gartaa waa idraajkii matniga kaasi idraaj sanad baa jira idraajkii sanadka oo ilaa afar qaybood iyo isna gaadhsiiyaan bal haddii dee kaa idraajka matnigu saddex qaybood noqday awalkii wasadkii akharkii ayaa waxa weeye oo bal markaa afar qaybood ayuu qeyb waxinoogaba sheegayaa ma dhammayn doone abyaadda laakiin saddexaa isaga qeybtaa danbuu ku wada sheegayaa wixii idraajkii matniga beytkan unbuu ku daystay waltusilaana waxaa looga jeeda waa taan soo ogaanay markaa wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala idkhaalu bacdi اlmatni matniga barhkii oo la geliyo fii aakharu macnaa waa qeyb matnigii ka mida oo la raaciyo oo la geliyo oo lagu daro fii aakhara fii matnin aakhara matni kale in yakhtalif hadduu iskhilaafo oo uu iskhilaafsan yahayba asanadu sanadkii labada matni ay lahaayeen oo laba sanadoo kala duwan uu yahay kaasna zukina waa la ogaaday waa idkhaalka mudrajan xaala kownihi uu yahay mudrajan mudraju qeybihii mudrajka uu kaba mid yahayoo macnaa qeybihii mudrajka mudrajul isnaadka maxaa ka mid ah laba matni oo laba sanad kala lahaa waa laba xadiid oo laba sanad lagu kala warinayay mithaal ahaanba haddii aan soo qaadanaba dee waa imaka tani waa calaa sabiil fardi san may dhicine xadiidkii inama alacmaal biniyat sanad buu leeyahay xadiidkii buniya alislaamu calaa khamsina sanad buu leeyahay laba sanad bay kala yihiin marka mid kastaba sanadkiisii baa lagu warinaya laakiin maxaa dhacayba in xadiidkii alacmaalu biniyat ka mid a ayuunbaa dee raawi dee inta badanna kolley ishtibaase wuxuu ka yimaadaa laba sanadha kaba lahaadeen hadduu doon sheekh keliya labada wariyo laba sanadba ku kala wariyeyba marka in xadiidkii kaba mid ah alacmaal ayaaba xadiidkii kala raacday marka inama alacmaal biniyad sanadkiisii baa lagu wariyey laakiin jumlo ayaaba kaba maqan mithaal ahaan buniya alislaamna sanadkiisii u gaarkaabaa lagu wariyey laakiin jumlo inama alacmaal biniyad ka mida ayaa ku jirta oo raacday taas oo kale dee walow dee imaka mid matni laba odhan kara laakiin haddana mudrajulisnaad bay kaba dhigeen oo se ugaba dhigeen waxa weeye intan maanta xadiidkan aan ka mid ahaynee sanadka labaad lagu warinayo xadiidkan sanadkeedii lagu wariyey dee sanadkeedii lama sheegina sanadkeedii maanta wuxuu mudraj ku noqday sanadkan kalee maanta la sheegayo ayay mudraj ku too markaa kaasi bal waa qeyb mudrajulisnaad kaba mida kole mihaalna xaggoose waa idinoo yaalaaba oo xadiid adigu saxiixay labaduba kuba sugan yihiin bal labada xadiid horta midba waa xadiid abi hureyre iyo xadiid anas bay kala yihiin xadiidkaa laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu bal xadiidka iyo iyaakum wadanna faina dana akdab lxadiidi walaa tajasasuu walaa tanaafasuu walaa taxaasaduu labada xadiidba horta imaam maalik baa wariyey midna wuxuu kaba wariyey maalik zuhri can anas oo waa ka hore laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu kan labaadee iyaakum wadanna faina dana akdab lxadiid ee haddana walaa tajasasuu iyo walaa tanaafasuu walaa taxaasaduu ay la socotana wuxuu kaba wariyey abi zinaad can ilacraj can abi hureyrata waa xadiid adigu abi hureyra laakiin maxaa dhacay nin imaam maalik ka wariya xadiidka ayaa xadiidkan laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu lamay socon walaa tanaafasu iyo walaa tanaafasuda xadiidka kaley ku jirtay jumladan walaa tanaafasu ah ayuu kii xadiidkii anas buu ku soo daray dee inta badanna siyaaqooda isku mida mowduuc keliya ama waxyaalo keliyana kolley nahyinteedu ay ku soo aroorto alfaado mushtaraga oo kaba dhexaysay sida laa taxaasaduyana way jirtay marka jumlada xadiidkii kaba mid ahayd acaraj markaas dee acaraj ama abi hureyra ayaa xadiidkii anas mudraj ku noqotay